وزوافيتي
galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa galabnimo khamiis ah bisha julaay ee sanadka kana waa shan iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa sagaalkii aroornimo idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin haya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka jo baiden oo xalay markii ugu horraysay shacabka maraykanka khudbad u jeediyey tan iyo markii uu ku dhawaaqay in uu soo gebagabaynayo ama soo gebagabeeyey ololihiisii doorashada warbixin iyo falanqayn ayaan idinkaga haynaa deganaasho badan ayaa maxamedow ka muuqatay khudbaddaasi ma ahayn khudbad dagaal xambaarsan dad badan ayaa u khashuucay oo aad iyo aad ay u taabatay gaar ahaan dadkii aqalka cad la joogay markii khudbaddaasi uu tiifiga ka akhrinayey ayay ilma ka timid oo runtii ay si weyn u taabatay
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o e da oo ku saabsan ergacodeedka lagu kala guulaysto doorashada maraykanka
runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan maraykanka aad buu uga duwan yahay waddamada horumaray waayo waddamada horumaray inta badan xisbiye aad u fara badan baa ka jira laakiin maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa two party system oo waxaa ka jira laba xisbi
sidoo kale waxaan idiin haynaa kumanaan arday ah oo ka qalinjibiyey barnaamijyo waxbarasho oo gaara oo ay iska kaashadeen dowladaha soomaaliya maraykanka iyo u k xubintii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa khamiistan aqalka cad waxa uu ku martigelinayaa ra'iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu kulanka ayaa la filayaa in ay kaga wada hadlaan dagaalka israa'iil iyo xamaas ku dhex maraya khaza sarkaal sare oo ka tirsan maamulka baiden ayaa arbacadii shalay warfidyaanka u sheegay in baiden uu netanyahu u caddayn doono sida hadalka loo dhigay ka go'naanshiyaha xooga badan oo maraykanku uu ku hayo amniga israa'iil sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in kulanka lagaga hadli doono khatarta ururada xamaas xisbullah iyo xuutiga yemen sida uu mas-uulku sheegay marka laga yimaado arrimaha bini-aadantinimo ee khazah ka taagan biden iyo netanyahu ayaa sidoo kale waxa ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu gaarayo xabad joojin iyo sii deynta maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan maraykanka ayaa masar iyo qatar waxa uu kala shaqaynayay wadahadallada lagu gaarayo xabad joojin kuwaas oo muddo dheer soo jiitamayey iyadoo israa'iil iyo xamaasna uu mid walbaaba shuruudihiisa wato saraakiisha ukrain ayaa sheegay in weeraro isxigxigay oo ay ciidamada ruushka ku bartilmaameedsadeen magaalada kharkiif ee waqooyiga dalka ukrain lagu dilay ugu yaraan saddex qof halka ay ku dhaawacmeen lix kale kharkiif oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ukrain ayaa ka mid ah meelaha ay sida joogtada ah duqaymaha cirka la eeganayeen ciidamada dalka ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu madaxweyne putin ku qaaday ukrain bishii febraayo ee sanadkii laba kun iyo laba iyo labaatankii booliska ayaa sheegay in duqayntii arbacadii lagu beegsaday degmada layidhaahdo lazova ee koonfurta kharkiif lagu dilay saddex qof iyada oo weli ay socdaan howlaha gurmadka dalka nigeriyana waxa uu rajeynayaa in qorshayaasha dibadbax ka dhici doona dalka oo dhan kowda agos ee ku saabsan qiimaha miciishada ee wadanka oo dhan la baajiyo dadka reer nigeria oo ka niyad jabsanna sicir bararka afar iyo soddon dhibic laba boqolkiiba ah ee dalka curyaamiyey ayaa waxa ay ku baaqayaan bannaanbax iyagoo adeegsanaya baraha bulshada markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xalay markii u horreysay shacabka maraykanka khudbadda u jeediyey tan iyo markii uu ku dhawaaqay in uu soo gebagabeeyey ololihiisa doorashada madaxtinimada maraykanka axaddii hore biden oo khudbaddiisa si toos ah looga daawaday telefishinka maraykanka xalay ayaa sheegay in isagu inuu isaga haray tartanka doorashada ee dhacaysa bisha novembar sababtuna ay tahay walwalka uu ka qabo mustaqbalka dalka warbixintan waxaa diyaariyey nuur xasan nuur waxaana la soo jeedinaysaa sahre cabdiaxmed
asaga oo ka dhex hadlaya xafiiska oval offiska ee aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo ayaa madaxweyne biden tixraac ahaan waxa uu soo hadal qaaday qaar ka mid a madaxweynayaashii ugu caansanaa ee soo maray maraykanka sida thomas jefferson georgi washington iyo sidoo kale ibrahim lincoln biden oo muddo nusqarni ku siman siyaasadda maraykanka ku soo jiray ayaa soo hadal qaaday jaceylka uu u qabo xafiiska madaxweynaha ee uu ka tegi doono muddo ku siman lix bilood
waan ixtiraamaa xafiiskan laakiin waxaan in badan jeclahay waddankayga waxay ii ahayd sharaftii ugu weynayd noloshayda in aan idiin adeego aniga oo madaxweyne idiin ah laakiin difaaca dimuquraadiyadda oo hadda khatar ku sugan ayaan u malaynayaa in ay aad uga muhiimsan tahay xilkayga tamar iyo farxad ayaan ka helaa u shaqaynta dadka maraykanka laakiin howshan muqadaska ah ee hagaajinta midnimadeenna ma ahan wax aniga iquseeya ee idinka iyo qoysaskiinna iyo mustaqbalkiinna ayay qusaysaa
biden ayaa doorashada soo socota bilaha fooda nagu soo haysa ku tilmaamay mid ka mid a wakhtiyada dhifiya naadirka ah ee taariikhda islamarkaasina go'aanka ay qaadan doonaan shacabka maraykanka uu go'aanka ka gaari doonaanna sidoo kale masiirka dadka maraykanka tobannaanka sano ee soo socota madaxweyne biden ayaa sheegay in la joogo wakhtigii saaxadda siyaasadda loo bannayn lahaa codka dhallinyarada iyo wejiyada cusub ee siyaasadda ku soo biiraya So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
That's the best way to unite our nation. waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horey loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jeel cusub waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd wakhti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah waxaa kale oo jira wakhti iyo meel loogu talagalay codadka cusub cod fareesh ah haa codka dhallinyarada wakhtigaas iyo goobtaasna waa hadda
khudbaddii uu madaxweyne biden xalay u jeediyey qaranka maraykanka oo ka koobneed koob iyo toban daqiiqo ayuu sidoo kaleeta ku soo hadal qaaday xisbigiisa dimuqraadiga asagoo oo sheegay in uu ka tegayo tartanka doorashada si uu u caawiyo bogsiinta boogaha xisbiga dimuqraadiga iyo mideynta dimuqraadiyiinta iyada oo uu hadaf ku yahay ayuu yidhi guusha xisbiga mar uu ka hadlayey muddada ka kooban kontonka sano ee siyaasadda uu ku soo jiro ee shacabka maraykanku uu usoo shaqaynaya ayaa biden si qiiro leh waxa uu uga hadlay sida maraykanku suurtagal ay uga tahay in qof walba uu ka dhabeeyo riyooyinkiisa iyo himilooyinka uu leeyahay
ma jirto meel ka mid ah adduunka oo canug yar oo shigshigo uu nolol hoose ka soo bilaabay magaalada scranton ee gobolka pennsylvania iyo magaalada clymon ee gobolka delaware uu maalin fadhiistay miiska laga gooyo talada aqalka cad isaga oo madaxweyne u ah maraykanka laakiin hadda waa ikanaa taasi waa waxa uu gaarka la yahay maraykanka waxaannu nahay qaran ballan leh oo wax walba ay suuragal ka yihiin
guud ahaan intii ay socotay khudbadda madaxweyne biden marnaba kuma uusan soo hadal qaadin madaxweynihii ka horreeyey isaga donald trump ee haatan musharaxa xisbiga jamhuuriga ah laakiinse waxa uu xusay oo uu ammaanay madaxweyne ku-xigeenkiisa xilligan haweenayda lagu magacaabo kamala harris oo uu ku sheegay qof adag oo khibrad leh islamarkaasina ka bixi karta xilka madaxweynenimo waxa uu sheegay shacabka maraykanka in ayaguna ay ikhtiyaar u leeyihiin qofka ay soo dooran doonaan ee xilka madaxweynenimo ku matali doona biden ayaa horey wuxuu u taageeray harris in ay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga hase yeeshee weli si rasmi ah looguma soo magacaabin xilkaasi inkastoo ay heshay taageerada madaxda xisbiga oo dhan dhaqaalaha mar uu soo hadal qaaday ayaa waxa uu ku faanay madaxweyne biden in maanta maraykanku uu yahay dalka ugu awooda badan dhaqaalaha dunida waxaa kaleeto oo uu sheegay in dowladdiisu ay abuurto ku dhowaad lix iyo toban milyan oo shaqo taasi oo iyadu ah tiradii ugu badnayd sida uu yidhi islamarkaasina hoos u dhigtay sicir bararka biden oo axaddii hore ku dhawaaqay in uu isaga haray tartanka doorasho ee madaxtinimo ee dalka maraykanka ee bisha noofembar dhacaysa kadib cadaadis toddobaadyo socday oo uu kala kulmay xisbigiisa dimuqraadiga ayaa waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo isagoo xafiiska joogo ku dhawaaqay in uusan isu soo taagaynin muddo xileed labaad tan iyo markii la fiiriyo sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideedii markaasi oo tartankii doorashada ka laabtay madaxweynihii hore ee maraykanka london johnson
aad ay u mahadsan yihiin sahre cabdi axmed iyo nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi nala soo codsiinaya haddaba khudbaddaasi oo malaayiin qof ay daawatay waxaa ka mid ah dadkii guryahooda ka fiirsaday madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebarow maxamed cabdi xasan sandheer oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ayaa goor dhoweyd ka waraystay nuxurkii ay lahayd khudbaddaasi waraysigiina sidan ayuu u dhacay
marka hore soo dhowa cabdiraxmaan marka xiga maxaa kaaga baxay khudbaddii u baanaanxaday u jeediyey dadweynaha maraykanka mahadsaned maxamed waxaan isleeyahay waxay ahayd khudbad taariikhi ah waxa uu ku halqabsaday madaxweynayaashii waddankan soo abaabulay ee qarniyo ka hor ka hadlay waxa dimuqraadiyadda tahay waxa jamhuuriyaddu tahay waxa shicibka codkiisu yahay iyo waxyaabo lamid a waxa uu si weyn iyadana uga hadlay sababihii uu uga degay tartanka ee uga tegey oo uu yidhi in dalka aan badbaasho ayaa ugu weyn waxaa kaluu yidhi inaan mideeyo xisbiga dimuqraadiga oo aniga dartay aanay u kala daadaninoo u kala tegin ayaa ka mid ah waxaa maxamedow xusid mudan oo uu carabka ku dhejiyey oo uu yidhi in himilada iyo rabitaanka naftiisa iyo kursigaasi uu ka hormarinayo waxaa dalka u wanaagsan sidaa darteedna uuna u tartamaynin waxaa intaa uu ku daray in toojka ama shuculadda iftiinkeeda uu ku wareejiyo jiilka cusub sidoo kale waxa uu yidhi boqorrada iyo digtatoriyiintu waddammada ma xukumaan ee waxaa waddanka xukuma waa shicibka deganaansho badan ayaa maxamedow ka muuqatay khudbaddaasi ma ahayn khudbad dagaal xambaarsan dad badan ayaa u khashuucay oo aad iyo aad ay u taabatay gaar ahaan dadkii aqalka cad la joogay markii khudbaddaasi uu t v-ga ka akhrinayey ayay ilma ka timid oo runtii ay si weyn u taabatay waan garta cabdiraxmaan micnaheedu waxa weeyaan dadka dimuqraadigu iyo shaqaalihii aqalka cad madaxay u ruxeen arrintaas dhinaca jamhuuriga haddaynu ka hadalno siday iyagu u fasirteen arrintan dabcan hadalladaas oo dhan dadka jamhuuriga iyo kuwa taageera ama siyaasiyiintooduba laad ayay ku dhifteen waxa ay leeyihiin waxa uu sheegaya wax badan oo been ah ayaa ku jira waxaa jamhuurigu ay ku doodayaan in sababta uu tartanka uga haray aysan ahayn midda uu sheegay laakiin kuwo kale ay jiraan waxaa kaloo dabcan ay ku durayaan oo ay leeyihiin madaxweyne biden waa da mana joogo wakhtigii xamaasaddii iyo caqligii iyo kartidii aqalka cad lagu hogaamin lahaa afar sanoo soo socota inuu leeyahay waa laga baxay ayay ku doodayaan waxaa taa ka sii daran maxamedow in dadka qaar oo jamhuuriyadda ka tirsan oo uu hogaaminayo ninka la yidhahdo mike johnson waa afhayeenka aqalka kongareska aqalka wakiilada ee hoose ay leeyihiin in madaxweynaha waxaa habboon haatan mar haddii uu qartay inaanu tartan ka qaybgeli karin uusan lahayn awood uu madaxweyne ku sii ahaado saa daraaddeedna waxaa looga baahan yahay inuu ka dego madaxweynenimada ouna lix bilood uuna sii hayn ayay ku doodayaan waan gartay cabdiraxmaan madaxweyne biden khudbaddii xalay wuxuu mar kale ku celiyey inuu taageersan yahay in madaxweyne ku-xigeenkiisa kamala harris ay noqoto qofka matalaya xisbiga marka sidee loo arkay arrintaa maxmed waa runtaa uu ku celshay arrinkaas laakiin aad ugumauna talax tegin ammaanteeda waxa uu yidhi oo keliya waa qof aqoon leh oo adag oo qareensoo ahayd xeer ilaaliye ka soo ahayd walaayadda ama isteidka californiya oo waddanka ugu weyn karti iyo awoodna u leh inay ay qabato madaxweynenimada mar haddii madaxweyne ku-xigeenna ay soo ahayd muddo sanooyina khibraddaasna ay leedahay si uu arrinkaasi u sii qeexo maxamedow oo dadka ka shakisan in gabadh madow ay aqalka cad madax ka noqon karto oo maraykanku madaxweynenimo u dooran karaan waxa uu sheegay oo uu yidhi aniga lafteyda waxaan ahaa buu yidhi wiil yar oo shigshiga oo hadalka aan isku toosin karin markaan yaraa sidaasooy tahay shicibka maraykanku awooddii aan lahaabay iigu doorteen inay i keenaan ilaa aqalka cad sidaa daraaddeed kamila harrison waxay awood u leedahay inay jagadani qabato balse maxamedow jamhuurigu taa waxay uga jawaabayaan biden iyo kamila harris waxay ku doodayaan in labaduba ay siyaasado fashilma ay waddanka ku soo dhaqeen sanooyinkiina soo dhaafay oo dhaqaaluhu hoos u dhacay shaqola'aantu baahday islamarkaasna xuduudaha ay ajaanibka u fureen oo soo galootigu ay dalka qarqiyeen
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo u warramayey maxamed cabdi xasan sandheere kana hadlaya khudbaddii xalay uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu shacabka maraykanka u jeediyey halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga v o e da oo ku saabsan isla arrimaha maraykanka waxaa inoo haya ismaaciil xuseen maxamed farjar
maraykanka waxaa xilligan lagu jiraa wakhti doorasho waxaana ka dhacaa doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu talagalay in laga gaadho ujeeddo gaar ah qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto eedgooyinka gobollada u matela shirweynaha xisbiga ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleema saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku matelaya doorashada guud ama in musharaxiinta u tartamaya jegada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocdeedda ama electoral college taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guulaysto doorashada madaxtinimada maraykanka haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o e toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee maraykanku dadweynuhu ma soo doortaan madaxda maraykanka mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka sida doorashada madaxtooyada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonnaa barnaamijkeenna
marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horay loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jeel cusub waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd wakhti iyo sannado badan oo waayo aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah waxaa kale oo jira wakhti iyo meel loogu talagalay codadka cusub cod fareesh ah haa codka dhallinyarada wakhtigaas iyo goobtaasna waa hadda kaasi waxa uu ahaa madaxweyne jo biden oo xalay fiidkii la hadlayey shacabka maraykanka waana khudbaddiisii ugu horraysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka hadhay tartanka kadib in ka badan konton sano oo uu siyaasadda ku soo jiray madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka hadhayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xooggan oo uga yimi xisbigiisa biden ayaa ka mid noqonaya ilaa toddoba madaxweyne oo soo maray taariikhda maraykanka kuwaas oo aan dibudoorasho raadsanin waxaana markii ugu dambaysay ee madaxweyne maraykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sannadkii kii kadib markii madaxweyne lindon johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib soo sharaxaynin haddaba aan dib u jaleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee maraykanku waana kan faysal deri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee maraykanka runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan maraykanka aad buu uga duwan yahay wadamada horumaray waayo wadamada horumaray inta badan xisbiye aada u fara badan baa ka jira laakiin maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa two party system oo waxaa ka jira laba xisbi oo iyagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo dhan waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah labadaa xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela badanaana in meelaha laga soo kala doorto ayaa aada u cad labadaa xisbi oo xisbiga dimuqraadigu wuxuu aada ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka sida new york oo kale shikaago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn halka re xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tira badan yahay marka waa way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan inta badanna kuraasta lagu tartamayo marka laga reebo farakutiris kuraasa ah oo qolo la baxday independent on labada midna ahayn oo ama hal ama laba ama saddex kursi aan saa u badnayn maale inta kale kuraasta waxaa kala qaata labadaa xisbi sannad ka hor xilliga doorashada ee maraykanka waxaa soo shaacbaxa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha iyaga oo xilligaas ay tiradoodu aad u badan tahay hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala hadhayaan sida uu sharaxayo faarax maxamuud oo deggan gobolka minnesota wuxuu ka mid yahay dadka wakhtiga dheer ku noolaa dalkan maraykanka islamarkaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee maraykanka ismaaciilow waad mahadsan tahay doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo maraykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa marka ugu horeysa waxaa laga soo bilaabaa waxa la yidhahdo primary amaba doorashooyinka hordhaca ee hore doorashooyinkan badanaa dugsidoodaba waxay kasoo bilowdaan gobolada tan primariga la yidhaahdo amaba tan hordhacaah waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar uu u qabtaa laakiin waa un isku nooc mwaxay wax ma kala duwana weyn waxaanu kaloo maqalnaa wax la yidhaahdo cocus amaba kooxo guddiyeedyo laga sameeyo gobol walbaaba uu leeyahay waa doorashooyinka dad gaara inta laga doorto ay dadkaas gaarka ahee la doortay xisbigooda ciddii madaxweyneyaasha badanee markaa ordaya mid waliba markaa dee oo brimariga madaxweyneyaasha ordaya ama doorashooyinka hordhaca qofkii xisbigaasi ay u codayn lahaayeen marka dadka kan kookaska ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxaa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo xulayo ay iska xulayaan iyagu siduu qofkaasu xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo delegateska waxaan la yidhaahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal markii doorashooyinka guud ama shirka guud ee labada xisbi ay qabsanayaan dadka lasoo dirayo ee uga qeybgelaya ayaa la yidhaahdaa delegateska ama loo yaqaano wafiid wufuudda gobolada markaa ka imanaysa tan kale oo ah super delegates super delegatesku waxay ka qeyb galaan shirka laftooda shirka guud amaba national conventionka lagu qeybgalaya labada xisbi qabsanayaan laakiin iyagu dadkii gobolada laga soo doortay maaha badanaaba waxa weeye waa dad xisbiga ka tirsan oo madaxa sida xubno ka tirsan baarlamaanka nimanka governorska ama guddoomiyaasha gobolada sida loo yaqaano inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erga ah oo gobolkaas uga qaybgelaya shirweynaha xisbiga gobol walba oo maraykan ahi wuxuu leeyahay tiro go'an haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobollada iyo weliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxaa inoo sharaxaya mar kale faysal deri in runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu aad bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay afartii sanaba mar isugu yimaadaan qaabka uu u dhaco aad buu isugu dhow yahay laakiin waxaad moodaan numberka inay aada ugu kala duwan yihiin haddaan ku horumarno xisbiga dimuqraadiga oo kale wuxuu maraa heerar kala duwan qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo oo xisbiga dhexe oo afartii sanaba mar laysugu imanayo inuu ka qayb galo wuxuu marka hore kasoo qayb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto kuwii xaafadda laga soo doortay baa meel dhexe tagoo degmo ah degmadaasa haddana groupka intii kasii tira yar laga doortaa kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo konton kontonka gobol ee maraykanka meel kamida kontonka gobol bay isugu tagaan markaasaa haddana iyagiibaa waxay sii doortaan ciddii u mateli lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qayb galaan marka tirada haddaan fiirno ka qayb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale ku dhowaad afar kun iyo toddoba boqol iyo konton baa sanadkii ka qayb gala marmar buu ka bataa marmarna wuu ka yaraadaa laakiin qiyaastii haddaan kasoo qaadno sanadkii labadii kun iyo labaatankii oo kale marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates super delegatesku iyagu maaha kuwa lasoo doortay waa dad rugcadaa ah oo kasoo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa marka marka laisku soo daro afartaa kun ilaa saddex boqol iyo saddex kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaal waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad ilaa degmo ilaa heer gobol kadibna yimi heer qaran oo oo oo oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaabaan national conventionka isugu yimaada marka waxaa laakiin kuwa aan cidina soo dooran oo iyagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa toddoba boqol iyo toddobaatan iyo kow baa xisbigu magacaaba oon cidina dooran oo super delegates baa la yidhahdaa iyaguna waa ka qayb galaan doorashada marka isku soo duubo qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo inuu boqolkiiba konton ka badan uu helo xisbiga jamhuuriga haddaan aan isagana usoo noqono xisbiga jamhuurigu aad buu uga tira yaryahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga halkii ay dimuqraadigu ergooyinkooda isugu taga ay afar kun iyo toddoba boqol iyo dheeraad ahaayeen xisbiga dimuqraadiga ee republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa laba kun iyo shan boqol iyo konton waa sanadihii ugu dambeeyey markaan eegno wayna ka badnaan karaan waana ka yaraan karaan laakiin celcelis ahaan laba kun iyo shan boqol baa isugu taga halka kuwii hore ay afar kun iyo toddoba boqol ahaayeen dadkan xisbiga ee super delegateska loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa boqol qof baa lagu daraa oo iyagu loo yaqaano kuwa aan lasoo dooran oo oo ka socda xisbiga ay keenaan xisbiga jamhuurigu wuu qabsaday shirweynihiisii haatanse waxaa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga kaas oo si rasmi ah loogu caleemo saari doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu banneeyey jo biden kamala haris ayaa haatan olole xooggan ugu jirta in ay booskaas xejisato maadaama oo ay heshay taageerada biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga haddaba intee la eg tahay rajada kamala haris oo ah haweenaydii ugu horraysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota maraykanka haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horraysay ee madaxweyne ka noqota maraykanka waa kan mar kale faarax maxamuud tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay xaggii odayga madaxweynaha jo baidan dhibaatadii xaggii dee musharaxnimadii uu ku wareejiyey kamala harris ayaa xoogaa khalkhal keentay laakiin sida hadda muuqata iyadoo inkastoo markii hore lalahaa waa in qof kale oo loo codeeyo iyada ka firfircoon la helo oo dee nin ah dadka xisbiga siyaasadiisa ayaa waxay ka baqayaan inay wuxuba kala daataan gaar ahaan dadka madow iyo dumarka iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yidhahdo iyada hala bedelo marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalintaa loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo la siiyo haddeerna waxaaba laleeyahay inta la og yahay guddiyadii amaba delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay maalintaa la yskugu imanayo shirkana aanay wax badani ka maqnayn markaa dadkii lahaa hala bedelana oo musharax kale hala keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn sidaasaana laga yaabaa inuu xisbigu ku badbaado oo aanay kala jabin oo dee dadkii madowga ahaa iyo dadki dumarkii iyo dadkii qof qolo waliba xuquuqdeedii bay ilaashanaysaa tan ay noqoto ah saadaalinta ma soo bixi doontaa donald trump ma ka adkaan doontaa taas horta runtii allahu yaclam cid allaale cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo inkastoo uu dee ka aftahansan yahay oo nin aada iyo aada u adag yahay markuu hadlayo haddana runtii qoftan uu xeerlaaliyaha guuda kalefoni ay ahaan jirtay dad bay maxkamad geen jirtay qof tafa bay ahayd ad adag bisha noofembar ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee maraykanka balse waxaa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee maraykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen balse lagu kala adkaado musharaxa ku guulaysta in uu helo laba boqol iyo toddobaatan cod oo ka mid ah shan boqol iyo siddeed iyo soddonka ergocodeed haddaba maxay yihiin ergocodeed ama electoral college sideyse ayaa loogu kala badiyaa waa kan mar kale faysal deri run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergo codeedka ama electoral collegeka nima shaksiyaadka loo yaqaano waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiiyo qaabka ay tiradan ku timi guud madaxweynaha u codeeya iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda maraykan u noqonaysa so guud ahaan dalkan maraykanka laba aqal buu leeyahay aqalna waa aqalka sare ee sanadka waa boqol qof oo marka boqolkaasi waxaa laga soo doortaa kontonka gobol ee maraykanka gobol kastaana wuxuu leeyahay labo gobollo waxaa jira shan boqol oo kun oo qof ay ku nooshahay gebigiisaba wayomin baa ka mid ah gobollo waxaa jira afartan milyan ku dhawaad ay ka noosha ku nooshahay sida california oo kale marka afartankaa milyan waxay helayaan laba sanad in gobolkan shanta boqol ay kun ku nooshahan laba sanad bay helayaan laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee congresska loo yaqaano aqalka congreskuna waa afar boqol soddon iyo shan afar boqol iyo soddon iyo shantaa waxaa loo qaybiyaa ayaga waa tiro oo gobolka california oo kale wuxuu helayaa konton iyo saddex buu helayaa halka gobolkii wayomina dadka yari deganaayeen hal keliya uu leeyahy hal congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaana buu leeyahay marka laysku daro waxay noqonayaan waxay noqonayaan shan boqol iyo soddon iyo shan bay noqonayaan shantan iyo shantaas ayaa waxa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan uu leeyahay gobolka iyagoo kalaan tusaale u kaaga soo qaadaya laba sanad baanu leenahay iyo sideed qof oo baarlamaanka noogu jira electoral collegeka aanu helnaa waa toban qof marka maadaama aanu sideed iyo laba leenahay gobolka wayomin oo kale waxay leeyihiin hal congresska ugu jira iyo laba sanad saddex electoral college bay helayaan california oo kale waxay leeyihiin konton iyo saddex congresska ugu jira iyo laba sanad konton iyo shan electoral college bay helayaan oo codeeyayaala marka wixii laisku soo dara waxay isku noqonayaan afar afar shan boqol iyo iyo soddon iyo shan magaaladan caasimadda oo iyadoo aan congress iyo aan lahayn iyo sanad midna aan lahayn baa saddex qof lagu sharfay marka isku soo duuboo dadkan loo yaqaano codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan waa shantaa boqol iyo soddon iyo sideeddaasay noqonayaan marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa laba boqol iyo toddobaatan iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo marka sidee bay ku yimaadaan gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan hela baa qaata marka dhammaan electoral collegekii marka laga soo reebo laba gobol sida nebraska oo kale iyo oo iyagu qaybiya laba gobol baa qaybiya laakiin afartan iyo sideedda gobole kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral collegeka hela electoral collegekaasi marka ayagaa madaxweynaha doorta dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral collegekaas ay madaxweynaha cidday u diri lahaayeen marka xisbi walba wuu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin oo gobol walba waa la ogyahay cidda u noqonaysa marka hadday jamhuurigu helaan kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimadda gobolka waa tegaya oo codaynaya hadday dimuqraadigu tagaanna kuwii dimuqraadigaa tegaya laakiin sidoo kale waxaa sharciga u ogolaya qofku wuu isbedeli karaa badanaa ma dhacda inay isbedelaan waayo gobolada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela gobolada qaar baa dembi dembiilo qora marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay inay inay doorashadii oo dhan ay bedeleen laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedelo oo oo meelo kale u codeeyeen laakiin waxba bedelin badan faysalow bal ka waran hadiiba ay isla ekaadaan oo mid waliba oo helo laba boqol iyo sagaal lixdan iyo laba boqol iyo sagaal lixdan maxaa dhacaya dastuurka maraykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa marka haddii ay isleekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo laba boqol lixdan iyo sagaal oo ay isleekaadaan markaa doorashadii waxaa la wareegaya aqalka hoose oo baarlamaanka la wareegaya baarlamaanka wuxuu soo qaadanayaa saddexdii murashax ee ugu codka badnaa bay soo qaadanayaan markaasay qof ka mida u dooranayaan madaxweyne marka doorashadii madaxweynaha waxaa la wareegaya baarlamaanka dalkaa la wareegaya haddii arrintaasi ay dhacdo oo labada murashax ay isleekaadaan
dhegaystayaal guud ahaanba intaas waxaa naga eeg barnaamijkeenni bandhigga v o a ee toddobaadkan
ismaaciil xuseen maxamed farjar ayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinayay ciddii ay sheegtay barnaamijkaasi iyo inta jecelina dib mar kale u daalacataan ah waxa ay kala socon karaan websaytekeenna v o a somaly com kumanaan arday ah oo ay ku jiraan dhallinyaro seegay waxbarashada aasaasiga ahayd ayaa dhowaan waxay ka qalinjibiyeen barnaamijyo waxbarasho oo gaar ah oo ay iska kaashadeen dowladda soomaaliya iyo dowladaha maraykanka iyo u k warbixintan waxaa inoo haya haaruun macruuf
caruur iyo dhallinyaro tiradoodu dhantahay labayo toban kun toddoba boqol iyo toddobaatan iyo saddex ayaa ka qalinjabisay koorsooyinkaasi waxaana munaasabad qalinjabin ahay ka dhacday magaalada muqdisho taasi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo uu ku jiro ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac haddaba faahfaahinta barnaamijkan ayaan wax ka weydiiyey shariin waan duncan jones oo ah madaxa hay-adda kaalmada dibadda maraykanka ee soomaaliya u s a i d Well, we're so excited to be engaged in this sector because access to education remains a significant challenge for Somalia, particularly for girls and young women. And waxay so tidhi aad the baan ugu United States faraxsanahay takes inaan ka great qayb pride in qaadanno doubling hawshan the helitaanka power waxbarashada of sababtoo Somalia ah to waa expand caqabad weyn oo educational ka jirta opportunities, soomaaliya in waxbarasho particularly la for these helaa young women gaar who ahaan miss out gabdhaha on schooling iyo haweenka during their childhood.
dowladda maraykanka Just qadarin weyn earlier this ayay u week, tahay ayay tidhi we inay were so iskaashi proud kala to samayso celebrate dowladda 10th soomaaliya graduation sidii loo benches.
ballaarin lahaa One fursadaha million people waxbarashada who gaar are ahaan young, haweenka talented, dhallinyarada young ah girls oo and waxbarashadu women seegtay from a carruurnimadoodii specialized and waxaan ku unconventional faraxsanahay ayay background.
tiri shariin waan Another duncan group jones was inaanu dabaaldegnay 1,500 qalinjabinta children, laba boys and dufcadood girls and youth, dufcadda koowaad who waxay ka completed four koobneed ayay years of tiri in ka badan accelerated koob iyo PhD toban kun oo courses gabdho soomaaliyeed focused ah on oo grade qaatay 8 through koorsooyin gaar ah 12 exams.
dufcadda kalena waxay ahayd So, ayay these tiri are women kun iyo who shan worked boqol oo carruur ah tirelessly oo isugu jira to wiilal iyo gabdho education iyo Somalians dhallinyaro oo and women dhammaystay of all afar sano oo ages waxbarasho aasaasi ah oo deg through deg ah una collaboration with fadhiistay the imtixaanka American fasalka government sideedaad and the gabdhaha iyo Ministry of haweenka dhallinyarada Education ah and waxay qayb Higher ka ahaayeen Education at the barnaamijkan ugu federal magac and darna state ayay level.
tidhi barnaamijka waxbarashada dhallinyarada ama ages waxa uu ahaa ayay tidhi barnaamij aan iska kaashanay dowladda u k iyo wasaaradaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee heer federaal iyo heer maamul goboleed And we have worked with 9,000 adolescent girls and young women to help them gain foundational skills in literacy and numeracy, financial literacy, and leadership. And also through our Borrow Amabaro Teach or Learn or BAP project, we provided accelerated basic education. And this waxay is sheegtay shariin condensing the waan eight duncan years of jones inay wada education into four years shaqayn la sameeyeen sagaal kun over oo ah gabdho iyo 100,000 haween adolescent dhallinyaro ah si children.
looga caawiyo inay And helaan we covered xirfado up many iyo weliba countries for inay the first bartaan time in akhriska iyo Somalia.
xisaabta aasaasiga Alone, sida loo we xisaabiyo covered lacagaha iyo hogaaminta 108 examples of sidoo this.
kale waxay xustay barnaamijka loogu magac daray Today, bar over ama baro oo 1,500 bixiya children have waxbarasho deg deg access ah oo aasaasi ah waana and barnaamij greater waxbarashada sideedda access sano kusoo koobaya afar sano ayna ka faa'iidaystaan and in ka badan boqol kun oo 2,000 dhallinyaro ah ayay qualified tiri shariin girls waan duncan and jones and sorting out.
waxaan wax ka weydiiyey shariin waan duncan jones madaxa u s a i d ee soomaaliya sida ay u aragto in dalka soomaaliya ay dadka heli karaan waxbarasho ay aada u yar yihiin sida ay mas-uuliyiinta dowladdu sheegeenna boqolkiiba afar iyo labaatan keliya ay heli karaan waxbarasho iyadoo su-aashaas ka jawaabaysayna waxay tidhi Yeah, this is a really striking statistic. And uh, this year alone, the United States have provided a lot of education opportunities to over 1,400 dhab ahaan waa tiro students aan from caadi our ahayn school youth.
sannadkan oo keliya dowladda Um, and maraykanku we waxay fursado facilitated and waxbarasho funded siisay ayay tidhi classrooms in ka related to badan kun learning.
iyo afar boqol oo ah You know, we know dhallinyaro that aan there's a iskuulo lot dhigan more that's going to waxayna expand dhistay access to fasallo education waxbarasho to all waxaanse girls and ognahay women.
ayay tidhi inay We harsan are tahay hawl fortunate intan ka um, badan that in la we qabto have si loo internet baahiyo helitaanka facilities waxbarashada ee dhammaan carruurta u accessible baahan within five learning waxaa centers nasiib wanaag hayay tiri and inaan high hadda school un ku districts dhawaaqnay to shan iyo invest toban milyan oo um, dollar oo in maalgashi ah both shanta that sano ee soo socota and dhinaca waxbarashada resources and waana hawl hore technology u sii wadi doonta ayay in tiri partnership with shaqooyinkii ay volunteer groups hirgeliyayaasha and education maalgashigu soo qabteen sannadihii lasoo dhaafay waxaana ka dhur sugaynaa inaan sii wadno wada shaqaynta iskaashiga ee dowladda soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada iyo hidaaya tacliinta sare si loo horumariyo jiilka cusub ee dadka waxbaranaya We also have shariin partnered waan duncan jones waxaa kaloo aan weydiiyey waxa ay nooga sheegi karto saamaynta ka timid waxbarasho la'aanta ee dhallinyarada soomaalida marka ay noqoto in soomaaliya ay tahay waddan ay kooxaha xagjirka ah dumaan dhallinyarada aan waxbarashada helin iyadoo su-aashaas ka jawaabaysayna madaxa u s a i d ee soomaaliya shariin waan duncan jones waxay sheegtay sidan Well, I think that um, there has been some some impact and and and there has been some attempts to influence um, education. Ultimately, uh, investments in waxa ila tahay education ayay will tiri inay secure a saameyn jirto prosperous and peaceful iyo future weliba for iskuday Somalia.
in saamayn lagu And yeesho um, waxbarashada President ugu Hassan Sheikh dambaynse has emphasized maalgashiga that waxbarashada ayaa xaqiijin education doona will ultimately be mustaqbal the wanaagsan iyo mid um, nabadeed inay soomaaliya hesho the graduation system madaxweyne xasan sheekh ayaa and carabka ku also adkeeyey ayay tiri um, inay waxbarashadu furo u tahay in ensuring laga that the guulaysto ururka al-shabaab the resources qalinjabintanina provided to arrintaasi education waan uga will be hadalnay liberated.
waxay sheegtay inay ka go'an tahay in al-shabaab laga guulaysto iskuulladana dib loo dhiso waxbarashadana laga helo goobaha dhowaan laga xoreeyey ururka al-shabaab imtixaankii ugu dambeeyey dugsiyada sare ee soomaaliya ayaa dowladdu sheegtay inay qaateen in ka badan toddobiyo soddon kun oo arday meelaha laga qaaday imtixaankana waxaa ka mid ah degaanada dhowaan laga qabtay ururka al-shabaab
haaruun macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad kusoo dhawaataan haatanna xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ilaa intaa baraha bulshada iyo adeegyada dijitalku ay soo kordheen waxyaabo badan oo dunida ah ku soo kordhay gaar ahaana mashquulka bini aadamka oo waxyaabo badan oo cilmi baaristii iyo dadaaladii waxbarashada ay hoosu dhice haddaba su-aasha ay dooda gaabani ku saabsan tahay waxa ay tahay ma horumar iyo xog dheeraada ayay soo kordhiyeen baraha bulshada iyo adeegsiga dijitalku mase waxay qayb ka yihiin qalalaasaha iyo ammaan darrida meelo badan oo dunida ka jira sida dhaqdhaqaaqyo badan oo loo adeegsanayo aaladda dijitalku ay meelo badan oo afrika ka mid a ay xiisado ka wadaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdicasiis aadan saalax iyo cabdirashiid buulagooni oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid
anigu waxaan qabaa fikriyan globalisationka iyo fikirkan internetka iyo wixii la halmaalo ani waxaan qabaa inay khasaaro badan adduunka kusoo kordhiyeen tajriibada cilmiga inay lumiyeen aan marayna hadda in wax la qori waayo aan marayna nin iyo naagtiisa inay iswaraysan aan marayna nin iyo caruurtiisa inaysan wada hadlin aan marayno qofkii caruurta tarbiyo iyo canaan iyo sheeko iyo daah baa lagu wadi jiray inay wax kasta kala socdaan internetka uu qofka gacantiisa ku haddaad ka goyso oo tiraahdo hadda gurigaaga ka daa internetkana balaayo kale ay gacanta kaaga galayaan marka aad ku qasban tahay inaad guriga usoo dhexdhigto kombyuutarkii iyo mobaylkii iyo wixii o dhan islaantaadii caruurtaadii aad arkayso wax dhaqan xumo aad gacanta u gelinayso marka anigu waxaan qabaa faa'iidadiisa iyo khasaarihiisu inay ninety nine percent ay badan tahay khasaarihiisa adduunkii dhaqamadii oo dhanbu isku dhex daray dhaqamadana waxaa badan inta xun casiis aadan saalax digitaalka iyo iyo teknolojiyadan cusub waxay keentay horumar iyo iyo iyo ilbaxnimo hor leh waxaanay keentay faa'iidooyin fara badan sida waxbarashada sida waxbarashada iyo istaraatiijiyada waddanka dhanba adduunka dhanba waxaa laga dhigay kohombo hal toolo yaraa laga wada dhiga informationkii ninka america joogo ayaa halkan adoo gurigaa sirtada jiftay halkaad ka helaysaa adoo hurdayso socotaad yaa shaqaalahaadi halkaad kala shaqaysanaysa ood digital aad ku kontroolaysaa masaajidadiina adoo joogaan ayaa halkaas ayaad ka wacdigaadii iyo tafsiirkaadii aad ka dhegaysanaysaa iyo qur-aankaadii sheeqaad rabtaad saaranayso ood ka dhegaysanaysaa muqdisho xadiisyadiisi iyo tafsiiradiisi midda kale waxaa laga faa'iiday digital visas visooyinka immigrationka oo kale adoo joogta yurub aad hawada kusoo jirtaa dalbanaysa oo halkaa lagaga siina aad ka dalbanaysaa aad ka qaadanaysaa midda kalena waxaa weeye shaqooyin iyo job creation fara badan buu sameeyo shaqaalihii kulli waxay wada noqdeen shaqaale digital oo shaqooyin aan jirin job creation fara badan buu sameeyo waa isla su-aashiibaa labadiinaba idin dhex dhigayaa miyaana kuu muuqan in ay soo kordhinayaan mashquulka ka sokow in ay wax badan oo xog ah oo joogto ah oo maalin walba iyo wakhti walba ay dadku markaas iskula soconayaan oo isku wargelinayaan inay soo kordhiyaan miyaanay kuu muuqan internetka anigu waxaan qabaa waa akharu min nafcihima faa'iidada uu leeyahay waxaa ka badan khasaarihiis waa dhaqan waa culture waa diin waa caqiido waa wakhtigii waa caruurtii magaciisii waxaa ka dan masaajidka masaajidka inaad aaddo ood u lugayso ood sheikha hor fadhiisato iyo inaad qol aad qol dhex fadhido tiraado waxbaan ka dhegaysanaya adoo qaawan oo islaanta iska maradeeda qaawan tahay adiga aadan macno lahayn aadan cibaado kontroolayn aad jamaacadii ka qaabgarayn oo diinta ka mid wax kasta waxaa weeye wuxuu kaloo yeeray shaqadii waad aragteen meel ay ka shaqayn jirtay kun qof oo shaqaale ah ayaa waxaa lagu koobaya laba kombyutar saddex kombyutar baa ka shaqaynaysa wixii oo dhan baad gurigaagii baad ka shaqaynaysaa waxaa lumay isku kalsoonidii isku baristii tajriibadii wixii gacanta laga qaban lahaa wixii oo dhan buu lumiyey an marka waxaa qabaa khasaarihiisa wuxuu ka far badan yahay faa'iidadiisa marka anigu waxaan qabaa caalamka haddii tala aan ku lahaan lahaa united nationka waxaan dhihi lahaa ha lagu koobo xafiisyada dowladda bahalkan ha nagala joojiyo hana nagala xiro caqligii buu lumiyey garashadii buu lumiyey hadda waxaaba halisa inuu afafkii lagu wada hadlayo lumiyaanba ka baqay ee cabdicasiisow dadkan hadda dhallinyarada oo aadka u isticmaalayo adiga aad ka midka tahay ee aadka u jecel ee social media ee culays dhaqaalana waa keenay baa hadda sida ninkanu ku doodayo xiriirkii iyo cilmi baaristii iyo ee dadku sidii ay u adeegsan lahayn gaar ahaan dadka islaamka ah culays weyn buu keenay arrintaa ka war walaahi dadka islaamka nin walba camalkiisa waay nin walba camalkiisa hadda kulle shay niya waay laakiin teknolojiyada waa loo baahan yahay waa aqoon iyo isbedel loo baahnaa in dalka u gaaro wuxuuna keenay waxyaaba fara badan oo sida hadda ganacsiga oo kale aniga waxaan ku ganacsadaa si digitalka shaqaale ilaa kontamey ay shaqaysaa oo oo digitalka ugu shaqaysaa oo china faransa etoobiya yurub america meel walbana waxaan doonaa kaga shaqabsanaa sidaa darteed faa'iido weyn buu keene waxbarashada noqota jaamacadaha waxaa lagu bartaa magciisi iyo secondaryada iyo primaryada kulli waxaa lagu bartaa digital haddiisan uusan lahayn digital lama shaqo cuniga soo galaska jooga gurigiisa wax ku barana waqtiga koronaha oo kale waxaa lagu baranaya muxuu ahaa digitalka wax lagu baranaya ma aysan jirin muxuu ahaa cod joogto nin walba gurigiisa soo jooga galaskiisa galaya
nidaamkan hadda virtualka la yidhahdo oo tooska adduunkii oo dhan iswada arkayo oo markii ama koronuhu dhacay ha noqoto ama marka aan fursadaha la isku heli karin dadkii oo dhan ba adduunkii soo wada gelaya ama workshopyadii trainada ha noqoto ama jaamacadii ha noqoto ama cilmi baaristii ha noqoto waxyaabahaas adoo ra'yigaagana ku darsanaya ee waxa ay kula tahay ee miyaanay kuu muuqan walaala in adduunka saas loo soo koobaba ma ahaba wax qofka inuu wax kasta ogaado maaha qofkan maaddo inuu barto oo galaas u galo oo aado oo u fariisto oo qarash ku bixiyo oo waqti ku bixiyo iyo waxbarashada macno ku leedahay dadkii oo dhan ba hadda waxay noqdeen cilmi dhagood aan asal lahayn qof kasta internetkiiba iyo cilmigiibaa macno beelaayo aqoontiibaa macno beelayso qof kasta waa bawsi buu ka haystaa waa carruur yaryaroo dugsi la geeyaan wada noqonay oo qur-aanka markii aayad la sheega hore ka akhrinayso hadda waxaa halisa fartii la qorayo inuu lumiyo maxaa yeelay carruurta yararka baby kalaaska waxaa lagu bilaabaya digitaalka iyo kombyuutarka lagu bilaabaya waxaad arkaysaa nin soddon sano jiro ood haddaad magaca u qorto qalinka ku qorto aanan qori karin ilaa uu kombyuutar helo aan waxba qori karin baa la arkaya marka an waxaan qabaa united nationka iyo hay-adaha ee qusayso cabasho waxaan ka nahay in bahalka nagala jooji waxaan qabaa in ha nagala jooji muqdamada cabdicasiisow isla su-aashii baan ku weydiinaya maxaad xal u aragtaa si dadkan iyagu sida khaldan u adeegsanaya looga joogsado dadkuna ay uga wada faa'iidaystaan digitalka waa in la ballaariyaa la gaarsiiya heer location sublocation district county waa in la gaarsiiya meel walbana u tagaa sababtoo ah dadkii qoraalka dabrashid wuxuu yidhi qoraalka waa goya qoraalka ma go'ay qoraalka mathematica galaaska la qoraa waa theory iyo theory ahaan baa loo qoraa qoraalka mathematica iyo meesha ku jirta mathematica digitalka kuma jiro laazim marka qalinka buu soconayaa waana la isku wadaya aad ayaad umahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdirashiid buulle gooni iyo cabdicasiis aadan saalax doodtii gaablan intaa inoo joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaah raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii ka jawaabaysay su-aalaha caafimaad ee aad qabtaan oo xubintii dhakhtarka weydiiy ibraahim xasan daandurey waa kan
kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydiiy barnaamijka oon qabta goor sii horraysay dhakhtarku waa dhaktar maxamed kadle oo ku taqasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurkujirta dhakhtarka ayaa ka hadlaya xanuunka gaaska oo dhibaato ku haya dad badan
xanuunka gaaska waa cudur oo ku baxsan bulshada soomaalida ah si fudud ahna looga hortegi karo inta badanna dadka ay ka aaminsan yihiin qaladaad badan ay aad u aaminsan yihiin sida lagu kala qaadayana tahay si oo ayadana aad u sahlan oo aad u fudud oo lagu kala qaadayo inta badanna saameeya qaybaha dhibshiidka loo yaqaano ha ahaado gujurmareenka ha ahaado caloosha ha ahaado midcirta ha ahaato intaas oo ah inta dhibshiidka loo yaqaana inta badan aad u saameeyo lehna dhibaatooyin waqti dhow ah iyo dhibaatooyin waqti dambe imaan kara oo culays ah ka imaan kara meelaha xanuunkaasi uu ku dhici karo ayaa dhakhtarku uu noo sharaxayaa meelo badan uu ku dhici karaa cudurka jaaska ah markii cilmi ahaan loo hadlaayo mid walba cudurro kala duwan waaye oo kala baxsan waaye Een, kan caloosha inta badan ku dhacaaya ama meesha oo cuntada keedka u no- u ah ku dhacaysa inta badan laba noocuu noqon karaa mid si degdeg ku imaada iyo mid si waqti dambe yimaada noqon karaa kan kale oo ku dhacaaya een, een, muxuu ahaa hinjurumaraynka ku dhacaaya inta badan ay dhahdo soomaalida calaamad ahaan u yaqaanaan calaamadaasna laabjeexa waaye laakiin laabjeexi waa cudur ka mid ah cudurada ee, dheefshiidka ku dhaca oo inta badan ka imaanaya sanaftiisa calooshii kadibna dhibaateynayo hinjirumarayntii meesha cuntada soo maraysay noocyada kale ee uu sameyn karo caloosha ku sameyn karo waxaa ka mid ah inuu calooshii uu marka hore uu culeys yar saaro ugu dambeyn si uu u wado u wado ugu dambeyn uu sababi karo inay meesha ay boog noqoto ama boog calooleed ay soomaalida u taqaano oo hodhow ay dhaawac yar noqoto dhaawacaasna uu qofka uu dhaho dhodhiya matay minku dhahayo kale oo meesha oo dhaawac noqotay oo go-day oo kale oo loo yaqaano marka boog- boog calooleedna loo yaqaana Een, mindhicirka yaryarna qeybtiisa horene way ku dhici kartaa dhibaatadaas oo inta badan ayadana saameyntiisa ay ka imaanayso cudurka gaaska ay ka imaanayso gaar ahaan marka waxaasoo dhanna waxaa asal u ah cudurka oo asalkiisa waxaa waaye caloosha marna asaa wixii wuxuu dhibaateynayaa hunjin mareynkii dhibaateynayo marna asaa midhicirka qeybta hoose dhibaateynayo oo culeys ka saaraya waxaa sii jiraan hodhow dhibaatooyin kala- kala duwan oo culus oo hodhow ka imaan doona oo dagaal ka sheedi doono maxaa sababi kara in xanuunka qofka uu ku dhaco
waxaa ka mid ah jermiska oo kale waxyaalaha oo sababa ay ka mid yahay Een, jermiska ugu caansan waxaa lahaa bakteeriyada loo yaqaano eh, ajbaalore soomaalida ay inta badan aad u taqaano waana kan inta badan sababa cudurka ku sababa caloosha dhibaatada ku sababa keenina eh, gaaska sababaya ha ahaado kan ku dhacaya caloosha ama ha ahaado kan midhicirka ku dhacaya ama ha ahaado kan ku dhacaya hunjir mareenka ku dhacaya deegaankiisana inta badan uu yahay bakteeriyadaas meesha ay degantaa ay tahay ee, qaybta dambe ee caloosha iyo midcirka ay iska galaan ay deegaankiis rasmiga uu yahay hodhowna meeshaas uu dhibaato kale uu ku keenayo waxyaalaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah daawooyinka oo ay la isticmaalo ha ahaadan kuwo dhakhtar soo qoray ama kuwo uusan dhakhtar soo qorin oo kale ayakana waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin waxaa ugu caansan daawooyinkaas daawooyinka loo cuno xanuunbaabayaasha ee lafaha xanuun hadduu jiro oo kale iyo ama gabdhaha markii ay ay caadada jirto oo kale xa- daawooyinka loo cuno oo kale daawooyinkaas waxyaalaha sababi kara ay ka mid tahay waxyaalaha kale oo sababi kara waxaa ka mid ah cunooyinka ka ahaadaan cunooyinka weliba ugu caansan waa cunooyinka la dhaho wadoo- cunooyinka wadooyinka lagu gado ama cuntooyinka oo muxuu ahaa shiilan ama aadka loo dubay oo kale oo muxuu ahaa saameynaya eh, caloosha adeega naftiisa saameynaysa ama cunooyinka oo maxalahayay muxuu ahaa inta badan ka imaanaysa oo een, sida ha ahaato biizada oo kale ha ahaato ama een, shawaarmada oo kale ha ahaato ama sambuuska oo kale ha ahaato cunooyinkaas oo aadka loo shiilay waxyaalaha oo jaaska sababa ay ka mid yihiin waxyaalaha kale inta badan ee dadka aysan ka warqabin oo inuu jaas keena aysan ka warqabin waxaa waaye walwalka iyo stresska ama fikirka badan oo aadka qofka maanta oo dhan fikir badan u gelinaya maskaxdiisa waxay saameynaysaa ayada nafteeda ee, culays oo waxay sameynaysaa oo jaaskii ay sameynaysaa dadkina inta badan aysan fahamsanayn ama ee, walwalkaas ha ahaada mid cabsi ku imaaday oo kale ama qofkii inuu asaga oo culays isa saaro culayskaasna uu sababo inuu jaaskii imaado hodhow qofkii xataa uu dambeyn uu dhiigii saas kuma tago uu ku- oo- ama si u wado u wado uu ka imaanayo Eh, inta badanna waxaa walwalka aada ugu badan oo lagu arkaa inta badan walwalkaas iyo eh, muxuu ahaa eh, stresskaas aadka culayska ah waxaa lagu arkaa gabdhaha inta badan lagu arkaa oo culaysyo badan kala duwan ka imaanaya ragga inta badan waa lagu arki karaa laakiin wuxuu ka imaan karaa inta badan Eh, maadaama ay aad fikir badan u sameynayaan oo maskaxdooda ay ku jirto inay wax taxliiliyaan oo wax sameynayaan oo naftooda dhinacaas fikirka ah idan fikirkii faraha badnaa jaaska wuu sababi karaa walwalkii iyo cabsidii jaaska wuu sababi karaa stresskiina jaaska wuu sababi karaa waxyaalo kale oo ka sii badan way sii jiraan oo sida dadka balwadda iska leh oo kale ha ahaado eh, qaadka qofka isticmaala oo kale ama siyaarka oo kale ama waxyaalaha kale oo balwadda ah ee- oo lagu badan yahay oo kale ayayna waxyaalaha sababi kara ay ka mid yihiin Eh, cudurro kalena way sababi karaan oo dheefshiidka la xiriira ama kuwa aan dheefshiidka la xiriirin way u keeni karaan xaaladda noocaas ah intaasi waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa daktar maxamed kadle oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca uurku jirta intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idinka naysan jirnay wararka iyo warbixinada waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka ismaaciil danan iyo heestiisa jalleeco
ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka santo jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboode juuq saliida jiridhacoode jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida wanjiboode juuq saliida jiridhacoode jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida jeex qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiyo jawharata samida oo jallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida udh kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunoy baybi ka jeesani adoy udh kula jirtaa kuba jarayno ku jiljilicdo kuna jeelane maad ka jeesani ka jeesani hunoy ka jeesani wayway waan ku jeclee jaalma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaba way jaraysaayo jeex ma ii noqon caawan ku jecele jaalmayn waan jiranahe naftan ku jaban way jaraysaayo jecmay noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammays iyo jawharad sasamida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan
codka fanaanka ismaaciil danan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii galabta iyo wararka v o a oo si toos idinkaga imaaneysay magaalada washington waxaa dhinaca farsamada noo joogay maxamed cabdi xasan sandheere idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammays iyo jawharad sasamida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida wajallecada soo jiidan ogida